habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo khamiisa bisha disembar waa toddoba sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban bogga internetka ee v o a somaali com iyo idaacadda galab fiidnimona waxaa idinla socotiinaya nuur xasan nuur iyo sahraa ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda aawa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka ogantay aqoonsiga madaxweynaha maraykanka donald trump uu shalay u aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimadda israa'iil doodii ka dhexaysay falastiin iyo israa'il ilaa iyo hadda bahraadyad ayaa socdaa shir tabarul islaami oo ka dhici doona istambuul ayaa lagu baaqay waad ogtahay dowladda turkigu go-aanka ay qaadatay bariga qudus haddii loo aqoonsado inay tahay caasimadda israa'iil inay calaaqaadka u jarayaan waxaa kale oo aannu warbixin idinka haynaa geerida allaha u naxariistay shamis abakor ismaaciil guduuda carwo oo maanta ku geeriyootay magaalada hargeysa shamis abokor ismaaciil oo guduuda carwo lagu naanaysi jiray waxay ku dhalatay baadiyaha magaalada berbera iyadoo yar ayay berbera soo gashay muddo markii ay joogtay way ka soo gudubtay waxay timi magaalada hargeysa sayre cali guhaad oo aan weydiiyey wuxuu igu yidhi habeenkii ugu horraysay haystay habeen iiri bay ahayd xaaji cabdi ducaalaana salaamay dabeetana wuxuu ihi iminkana waxay inoo heesaysaa gabadh haba guduuda carwo kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo kontonkii bay ahayd xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
iska horimaadyo rabshada wata oo u dhexeeya falastiiniyiin mudaharaadyo dhigaya iyo ciidamada israa'iil ayaa maantoo khamiisa ka bilaabmay daanta galbeed iyo qasa kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu shalayto ku dhawaaqay in qudus uu u aqoonsaday caasimadda israa'iil daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta ayay isugu soo baxeen dad aad u fara badan oo falastiiniyiinah waxaanay dhagxaan ku tuurayeen ciidamada israa'iil oo iyaguna rasaas ooda kaga qaaday magaalada ramalla oo xarun u ah dowladda falastiin waxaana la sheegay in dad badan oo dhaawaciya ay soo gaadheen halkaasi lagu arkayay dadka falastiiniyiinta ah ee banaanbaxayey ayaa dab qabadsiiyey calamada maraykanka iyo israa'iil si iyo sidoo kale sawirada madaxweyne trump iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa la kulmay madaxweynaha griiga brokobis bavlabolos madaxweyne erdogan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii sanadkii kii kaas oo qeexayay xuduudaha uu turkiga uu la leeyahay dalalka deriska la ah laakiin madaxweynaha griiga ayaa kasoo horjeestay fikirka madaxweyne erdogan madaxweynaha griiga ayaa tilmaamay in heshiiskaasi oo loo yaqaano heshiiskii luusan aanu u baahnayn dib u eegis madaxweynaha turkiga ayaa dhinaca kale ka hadlay gobolka ay muslimiintu ku nool yihiin ee dalka griiga halkaas oo ay ku badan yihiin dadka asalkoodu turki yahay waxaana uu su-aal iska weydiiyey in dadkaasi laga tirada badan yahay ay haystaan xorriyad ay ku hadli karaan erdogan ayaa lagu wadaa in uu maalinta birito ah booqdo gobolka muslimiinta ee griiga waana madaxweynihii u horreeyey oo turki ah oo booqda dalka griiga muddo tobaneeyo sana ah
mas-uuliyiinta gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa ka digaya xaalad halis ah oo kasoo dhalan karta dabka ka socda gobolkaasi kooxaha debdemiska ee gobolkaasi california ayaa la hirdamaya dab xoogan oo ka kacay afar goobood oo ku yaala isla gobolkaasi dhul baaxad leh ayuu dabkaasi qabsaday oo qiyaastiisa lagu sheegay labaiyo soddon kun oo higtar waxaana dabkaasi uu sidoo kale waxyeello gaadhsiiyey labaiyo toban kun oo guri amaba dhismayaal kuwaasoo isugu jira dhismayaal la degan yahay iyo kuwo kale waxaa la sheegay dabkaasi inuu ku soo dhowaaday magaalada los angeles oo deegaamada duleedkeeda ah uu dabkaasi qabsaday ku dhowaad laba boqol oo kun oo qof ayaa lagu amray inay ka baxaan goobaha ay ku sugan yihiin ilaa haddase lama soo sheegin wax khasaare ah oo dadkaasi soo gaadhay malaayiin ruux oo u dhashay dalka nebaal ayaa maanta u dareeray doorasho taariikhi ah oo bilow u noqon doonta dimuqraadiyad buuxda oo dalkaasi ka hirgasha kadib sannado badan oo uu dalkaasi ku jiray marxalad kala guur ah codbixintan ayaa ah tii labaad uguna dambeysa oo ay dadka kusoo dooranayaan toddoba gole oo heer gobol ah iyo sidoo kale xubnaha baarlamaanka oo ka kooban laba boqol shan iyo toddobaatan mudane ilaa iyo laba iyo toban milyan oo ruux ayaa ka codeyn doonta koonfurta nebaal halka dadka ku nool dhinaca waqooyi ay codeeyeen lix iyo tobankii bishii noofembar ee aanu kasoo gudubnay kubanaan ka mid ah ciidamada booliska iyo militariga ayaa la dhigay xarumaha ay ka socdaan codbixinta si looga hortago rabshado la mid ah kuwii dalkaasi ka dhacay wareegii koowaad ee doorashadan taasoo uu ku dhintay hal ruux islamarkaana ay ku dhaawacmeen tobaneeyo kale dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda nebaal ayaa sheegaya in doorashadani ay ku guuleysan doonaan isbahaysiga ay ku midaysan yihiin jabhaddii hore ee maweystaha iyo xisbiga mucaaradka ee shuuciga ah ee loo soo gaabiyo u m l
halkaasi aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho waxaa caawa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayey ciyaaraha gobolada faahfaahin warkaasi ku saabsan cabdixakiin shirwac ayaa ka waraystay wariyaha v o e da zaynab abuukar aad baad u mahadsan tahay cabdi xakiin hadda waan ku suganahay garoonka kubadda cagta ee banaadir stadium degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho waxaa ka socda xafladda furitaanka tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo socon doona ilaa laba iyo labaatanka bishan mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan oo ay ugu horeyso wasaaradda isboortiga wasiir khadiijo iyo mas-uuliyiinta wasaaradaha isboortiska ee maamul goboleedyada dalka ayaa munaasabada ku sugan iyadoo ammaanka guud ahaan goobtana si weyn loo adkeeyey waxaa sidoo kale la filaya mas-uuliyiin sarsaro dowladda ka tirsan in goordhow ay halkan soo gaaraan hase ahaatee xafladda goordhow ayay furantay waxaa hadalka ugu horreeyay bilaabay oo goobta ka hadashay khadiijo maxamed diiriye wasiirka dhalinyaradii isboortiga dowladda federaalka soomaaliya waxay ka warbixisay muddada dheereyd iyo waktiga ay usoo mareen qabashada munaasabada maanta iyo furitaanka ciyaarahan sidaad ka warqabta tartanka maamul goboleedyada waxaa inta badan soo qabanqaabiya wasaaradda dhalinyarada isboortiga ee xukuumadda soomaaliya oo dhinaca farsamada ka kaashanaysa xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waayahay saynab waxaad tilmaantay in maamul goboleedyadu ay ka qayb gelayaan tartanku muddo intee leeg buu soconayaa se ciyaartii ugu horreysa ee maanta ma la ciyaarayaa se yaa isu waajihi doonaa aad baad u mahadsan tahay cabdi xakiin guud ahaan kooxaha ka qaybgalaya tartanka oo ah lix kooxood ayaa hadda sameeyey wareega inkasta oo maxay ahayto la filayo in ciyaarta ugu horeysa hadda lagu daahfuro dhalinyarada da'dooda ay ka hooseysa lix iyo toban jir oo ku ciyaari doona magacyada laba kooxood hase ahaatee waxaa la filayaa maalinta berita ah in furitaanka ciyaarta koowaad inay dhex mari doonto gobolka banaadir iyo weliba jubbaland waxaa hadda garoonka oo munaasabada ay kuso ka socotay igula sugan qaybo ka tirsan ciyaartooyda ka kala socda maamul goboleedyada dalka waxaan ku bilaabi doonaa ciyaartooy ka socda puntland dareenkaaga magacaaga adigoo ku bilaabaya maxaad ka rajaynaysaan tartankan maalinta berito furmi doona oo caawa furitaanka xafladiisa ay hadda socoto bismillahi raxmaan raxiim magaciigu cabdullahi cali jidjite ku magacdheerahay waxaan ka firsanahay maamul goboleedka puntland ama goobta puntland insha allahu tacaala sanadka waan ku guuleysana sanadkan insha allah waxaan rajeynaya goobta inaan ku guuleysano markii labaad aan daafacana insha allahu tacaala marka ciyaarta ugu soo horeysa goormaad ciyaari doontaan yaadna is arki laba iyo tobanka bish insha allahu tacaala baan ciyaari doonaa waxaana leenahay hirshabelle baala leenahay laba iyo tobanka bishani maalinta talaadada wilaha yiraa waxaana rajeynaya guul maamulka gobolka banaadirna aad iyo aad baan ugu mahad celinaya sida quruxda badan ciyaaraha inay usoo gaarsimeen iyo wasaaradda ciyaaraha ee soomaaliya aad baad umahadsan tahay waxaa sidoo kale goobtan ku sugan garoonka ila jooga mid ka mid a ciyaartooyda hilkabeelle magacaaga adigoo ku bilaabaya sidaad u aragtaa tartankan maxaad ka filaysaa magacaygu waa maxamed maxamed oo loo yaqaano dambal waxaan maam rajaynaa sanadkan tartanka kooxda waa kabtanka hir kabtanka hirshabeelle waxaan rajaynaa hadduu ilaahi yidhaaho inaan meeshaan guul ku gaarno aan koobkan insha allah hirshabelle aan geyno marka la fiiriyo sanadkii hore waa saad ku harteen meel sanadkan maxaad filaysaa sanadkii hore annagoo maamul fiican haysano dhamaad samaysanay haddaba maamul fiican haysano oo madaxweyne un haysano waxaan rajaynaa hadduu ilaahi yidhaaho koobkan hirshabelle inaan geyn doono ciyaarta ugu soo horeysa goormaad ciyaaraysaan ciyaarta ku wajahan sabti ayaan ciyaar sabti ayaan ciyaari doonaa waxaan ku aadan nahay koonfur galbeed waayo gabagabada haddaan ku weydiiyo saynab innaga soo koobaynaa n dabcan dee muqdisho waxay u tahay xilli n gabaldhaca amaba fiid bay u tahay En, dhinaca ka soo qaybgalka dadweynaha iyo sida looga soo qaybgalayo daawashadeeda ka waran inkastoo maanta ay tahay eh, furitaanka xafladda eh, ciyaaraha hase ahaatee maalinta beritaa la filayaa in ah, kooxaha ugu horeeyey eh, ciyaartu inay dhex mari doonto eh, ciyaartooy ka kala socota gobolka banaadir iyo jubbaland Eh, marka sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadkii hore Eh, waxaa jira ah, qabanqaabo xoogan iyo diyaargarow kooxaha kala duwan ee ciyaartooyda gobolada ka yimid iyo gobolka banaadir ay sameynayeen wayna ka xamaasad badan tahay Eh, sida markii hore ay ahayd eh, maalmihii ugu dambeeyay magaalada muqdisho si weyn baa looga dareemayay qabanqaabada eh, kooxaha kala duwan iyo taageerayaasha kooxaha oo iyagu ka iibsanayay magaalada en, ah, calamada en, maamul goboleedyada oo badankood ay rabaan in ciyaartooydu ay ku taageeraan wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed oo iyadoo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu waramaysay cabdixakiin maxamuud shirwac
habeen wanaagsan dhegeystayaal markaana bariga dhexe mudaharaadyo xoogan ayaa ka dhacay dhulka falastiin kadib markii uu madaxweynaha maraykanka ku dhawaaqay shalay in qudus uu u aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil faahfaahinta warkan waxaa qaahire kasoo diray waryaheena xuseen saxnuuni in ku dhow konton qof oo falastiiniyiin ah ayaa dhaawacmay kadib markii iska hor imaadyo ba-an uu dhex maray ciidamada israa'il iyo falastiiniyiin caraysan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan daanta galbeed hay-adda bishacaas ee falastiin ayaa xaqiijisay dhaawaca in ku dhow konton qof oo falastiiniyiin ah kadib markii ciidamada israa'il rasaasta rabarka ahi iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya ay u adeegsadeen dibadbaxyaal caraysan oo falastiiniyiin ah iska hor imaadyada ayaa inta badan ka dhacay magaalooyinka raamalla khaliila beytlaxam iyo degmooyin kale oo ka mid ah daanta galbeed ee dhulka reer falastiina dibadbaxyaasha falastiiniyiinta ayaa gubay calanka maraykanka iyo sawirka madaxweyne donald trump waxa ayna ku dhawaaqayeen halkudhugyo ay ku diidan yihiin in qudus ay tahay caasimadda israa'iil sidoo kale dadka falastiiniyiinta ayaa maanta bilaabay shaqo joojin iyadoo albaabada loo laabay dhammaan goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ee daanta galbeed ee dhulka reer falastiina dhinaca kale banaanbaxyo lagu diidan yahay go-aanka dowladda maraykanka ayaa sidoo kale ka dhacay dalalka jordan iyo masar ardayda jaamacadaha dalkani masar ayaa dhigay banaanbaxyo ay ku diidan yihiin in qudus ay tahay caasimadda israa'iil mudaharaadyada ayaa kusoo beegmaya xili maanta madaxa xafiiska siyaasadda ee xarakada xamaas ismaaciil hani shacabka falastiiniyiinta uu ugu baaqay intifaado ama kacdoon cusub فليكن غدا 8 12 2017 يوم غضب وبداية تحرك واسع ismaaciil hani oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada ghaza ayaa yidhi maalinta berita oo taariikhdu ay ku beegan tahay sideedda bisha diseembar sannadda labada kun iyo toddoba iyo tobanka waa inay noqotaa maalin la caraysan yahay oo bilow u ah kacdoon ballaaran oo aan ugu magac darnay kacdoonka xorriyadda qudusa iyo daanta galbeeda انتفاضة حرية القدس والضفة dhinaca kale ciidamada israa'il ayaa heegan la geliyey si looga hortago banaanbaxyada ay bilaabeen dadka falastiiniyiinta warmurtiyeed ka soo baxay milatariga israa'il ayaa lagu sheegay ciidamada dalkaasi inay isku ballaarinayaan magaalooyinka laga baqayo inay saameeyaan cabashada dadka falastiiniyiinta boqortooyada sacuudi carabiya iyo dowladda masar oo ugu weyn dowladaha carabta oo ka hadlay go-aanka madaxweyne trump ayaa si weyn u cambaareeyey waxayna ka digeen in arrintani ay keeni karto kalalaaso hareeya mandiqada bariga dhexe sayid cumar sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey saamaynta uu yeelan karo kacdoonka falastiiniyiinta ay ku baaqeen iyo sida dowladaha carabta iyo islaamkaba ay uga hor yimaadeen go-aanka xukuumadda washington saamayn badan ayay yeela kartaa waayo way ka duwan tahay waxyaalihii ama ka horreeyey ama quseeyey nisaacii ama doodii ka dhexaysay falastiin iyo maaragtay israel tani ilaa iyo hadda waad arkaysaa mudaharaadyadiya socda shir maaragtay muctamarul islaami oo ka dhici doona maaragtay istanbul ayaa lagu baaqay waxaa laga yaabaa waad ogtahay dowladda turkiga go-aanka ay qaadatay oo ay hor u sheegtay haddii quds sharqiya galbeedka bariga qudus haddii loo aqoonsado inay tahay caasimadda israel inay calaaqaadka gebi ahaanba ay u jarayaan taa horta mar marka koowaad wixii xasiloonida u ekaa meesha way ka baxayaan masaalixdii maraykanka hadda meelo badan oo u yiriyaa jira dadkaygu maarata ka digtoonaadeen masaalixdii ugu badnayd oo bariga dhexe culays badan ay keenaysaa dowladihii caalamka oo dhan oo kasoo horjeeda go-aankan uu qaatay qadiyaddu uu ka dhawaajiyey maxamuud cabbaas abumaasin oo ahayd in ay isku bedesho arrintu arrin maaragtay siraac diiniya ama loolan diiniya oo sidii ka daran oo dad badani ay soo galaan ayaa maaragtay muuqata wayna bilaabatay carabtoo dhan iyo dowladaha carabtoo dhanna way ka hadleen in maaragtay ay kaa ay kala hor tageen tallaabada uu qaaday trump qalad tahay suurtagalna aysan ahayn caamil islaamiya oo dhanna arrinkaas uusan qaadan karin waayo arrimahan ayaa imaanaya xili jaamacadda carabta ay sheegtay in shir deg deg ah ay isugu imaanayaan maalinta sabtida taasoo ay uga hadlayaan xaaladda cusub ee magaalada qudus madaxweynaha dalka turkiga ayaa dhinaciisa ku baaqay in shir ay isugu yimaadaan dowladaha ku jira ururka iskaashiga islaamka maalinta arbacada si looga hadlo xiisada ka dhalatay go-aanka xukuumadda washington ee ku aadan magaalada qudus maalintii shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in qudus ay tahay caasimadda israa'iil xuseen saxnuuni v o a qaahira
dhinaca kalena go-aanka madaxweyne donald trump ayaa cadro ka dhaliyey dunida muslimka iyo guud ahaan caalamka warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya jaamac buulla jaamac sidii la filayey falastiiniyiinta iyo taageerayaashooda dacallada dunida kala jooga waxay si cara leh uga soo horjeesteen go'aankii madaxweynaha maraykanka donald trump uu qudus ugu aqoonsaday caasimadda dalka israa'iil shalay oo arbaca ahayd waa ka nahiid awid oo ah xubin ka tirsan xarunta xiriirka maraykanka iyo islaamka oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta
isagu waxa uu raalli gelinayaa xagjirada diimeed ee halkan iyo dibadda waxaa kaloo uu dilay rajadii nabadda ee gobolka
waxaa jira walaac laga qaba in go'aanka madaxweyne donald trump uu fashilinayo xalka la doonayo ee laba waddan oo israa'iil iyo falastiin loo sameeyo madaxa qaramada midoobay antonio guteres ayaa yidhi xaaladda qudus waa in lagu xalliyaa wadahadallo dhex maraya falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta waxaana uu hoosta ka xariiqay in go'aan kasta oo si gooni ah loo qaato uu halis gelinayo nabadda
waxaan samaynayaa wax kasta oo awooddayda ah oo aan madaxda falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ku soo fadhiisinayo miiska wadahadallada wadahadal micnolana aan dib ugu soo celinayo
hogaamiyaha ergada falastiiniyiinta ee wadahadallada ayaa sheegay in tallaabada madaxweyne donald trump ay maraykanka ka saartay kaalintii ay ku lahaayeen dhexdhexaadinta labada kooxood
waxa uu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha sidoo kalena khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyey falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ayuu u rogayaa mid diimeed
faahfaahyaasha qaar ayaa la qaba kaylada ah in madaxweyne donald trump muujinayo inuu maraykanku ka haray gacanka geysashadii wadahadallada nabadda ee labadan dal khaalid elgendi waxa uu ka tirsan yahay brooken institute oo ah hay-ad cilmi baaris oo qarni ka badan shaqaynaysay xarunteeduna tahay washington d c dalkan maraykanka waxaana uu yidhi the Palestinian public uh, wouldn't allow it. Um, so any Palestinian leader who tries to, I think, would be thoroughly discredited. uh, in the eyes of his people.
dadweynaha reer falastiin ma aqbalayaan sidaa daraaddeed hogaamiye kasta oo isku daya waxaan u malaynayaa in ay hoos u dhacayso sumcaddiisa aragtida dadka waxaanan qabaa in ay tani tahay dhammaadkii wadahadal nabadeed oo uu maraykanku hogaaminayo I, I do think that it is the end of an American led peace process.
dhanka kalena madaxa orthodox jewish advocacy group oo washington xarun ku leh nathan daymond ayaa v o eda u sheegay in aqoonsiga qudus loo aqoonsaday caasimadda israa'iil ay gacan ka geysanayso dib u soo noolayntii wadahadallada nabadda announcement by President Trump today and the start of the process towards relocating the embassy uh, sends a very important message to the Palestinians and the others, which is if you stay on the sidelines, um, you're not things are not. going iclaaminta to stay.
madaxweynaha iyo bilaabista tillaabooyinka safaaradda loogu rarayo qudus waxa ay farriin muhiima u dirayaan falastiiniyiinta iyo kuwa kale farriintaasoo ah haddii aad dibadda ka istaagto arrimuhu ma ahaanayaan sidooda waxaad dabcan dhinmaysa muhiimadda sidaa la adligeedna waa mid runtii danahaaga ah in aad hesho jidka aad marka horeba ku joojinayso in aad dibandaabiyeysaa fursad lagu gaari karo nabad potential peace process.
kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii ayay ahayd markii ay sharci dejiyayaasha maraykanka ay saxiixeen sharci u oggolaanaya dowladda maraykanka inay safaaraddeeda dalka israa'iil ka rarto tel aviv oo ay u rarto qudus balse tan iyo waagaas madaxweyne kasta oo maraykanka soo mara waxa uu saxiixayay amar dib loogu dhigayo rarista safaaradda jaamac buulo jaamac ayaa warbixintaasi noo soo koobay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
allaha u naxariistee waxaa saaka magaalada hargeysa ku geeriyootay shamis abokar ismaaciil gaduudo carwo oo ahayd gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee idaacaddii ugu horreysay ee raadiyaha hargeysa ka haysta kii geerida shamis abokar oo sanadihii u dambeysay xanuunsanaysa waxaa warbixintan ku eegaysa waryaheena sahre ciidla nuur oo stuudi ah ugu helisa allaha u naxariistee shamisa bokor ismaaciil guduuda carwo waxay ku dhalatay meel ku dhow magaalada berbera xilli ku beegan kii waa kan yuusuf cismaan cabdulla shaacir oo inta badan ururiya oo kaydiya taariikhda iyo suugaanta soomaalida ilaahay ha u naxariisto shamis abokor ismaaciil oo gudooda carwo laguna anaysi jiray Een, ehelkeedii iyo qaraabada iyo ummadda afka soomaaliya ku hadashana samir iyo iimaan dhammaanteenba allah inaga wada siiyo Amiin.
Een, taariikhda shamis een, waxna wakti aan fanka daraasaynayo buu qorayay baan een, helay wax kalena waxaan helay qoraallo kale oo laga sameeyey xilligii dowladdii soomaaliya shamis waxay dhalatay kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii waxay ku dhalatay baadiyaha magaalada berbera iyadoo yar ayay berbera soo gashay muddo markii ay joogtay way ka soo gudubtay waxay timi magaalada hargeysa sida ay ku sheegtay waraysigeeda waxa ay la joogtay gabadhay qaraabo yihiin dabadeetana iyadoo ka sheekaynaysa sidii ay fanka kusoo gashay oo runtii si lama filaana ahayd wakhtigaana fanku adkaaba in dumar soo galaan ayaa waxay sheegtay in maalin guriga ay yimaadeen niman dabadda ka yimi oo soo degay dabadeetana waxaa layga codsaday ti inaan shaah aan kariyo intii shaaha aan karinayay baan hees anigu aan isku maaweelinaya qaaday heestaasi waxaan filaya inay ahayd gudooda carwoy gugii la arkaba allow yaa gashaanti kaa dhiga marka heestaasi Oo magac waa cusub.
caan yuusufow heestaasi waa caan dadkoo dhan way garanayaan guduud carwoy gugii la arkaba allow yaa gashaanti kaa dhiga heestu ma iyadaa loogu talagalay mise way ka horreysay maadaama oo xilligaa iyadoo shaah karinaysa ay ku luuqaynaysay macnuu wuxuu noqonayaa hees hore usii jirtay bay ahayd iyadaaba sheegto waxay tidhi hablihaa lagu ammaani jiray waan Een, gartay oo aniga way iga horreysay aniga way iga horreysay bay tihi heestaas marka nimankii waxay ka codsadeen nimankii gudaha fadhiyey baa waxaa ka mid ahaa maxamed siciid guroonjire iyo cali dheere iyo nimankii dee idaacadda een, dee raggii aasaasay ee dee waaweynaaba ayaa meesha fadhiyey dabeedna waxay idhahdeen gabadhii bay ku idhaahdeen maa inantu way cod wanaagsan tahay ee noogu yeedh waan dabeedna gartay waxay tidhi waa la yeedhay gurigii baan soo galay waxaa layga codsaday intii haddeerta heestii aan qaadayey inaan ku celiyo dabeete waxay ti markii hore waan syardiisiyey adigu laakiin markii dambe waan ku celiyey guroojiro markaa kaban haystay baa kabankii ila raacaybay haya halkaas bay ahayd dabeetna nimankii way iska tageen gabadhii iyo nimankii go-aan waxay ku gaadheen inanta in idaacadda la geeyo oo idaacadda ay ka haysto laakiin anigu markaa ma ogi bay tidhi maalin dambe ay soo noqdeen iyagoo gaadhi wata markaa gabadhii baa waxay iga codsatay oo igu tidhi eedo nimankani alaab bay ii hayaane raaco alaabta iiga soo qaad sidaas baa idaacaddii raadiyo hargeysa laygu keenay markii lay keenay baa laygu yidhi waxaan ugu imi markaa xaaji cabdi ayuub iyo guroonjire iyo cali dheere iyo nimankii baa joogay dabeedna waxaa la yidhi intii maalintii aad lahayd unoo dheh xaaji cabdi ayuub baa idaacaddii hore u galay oo magacayga sii sheegay si aanan aanan isu garanin dabeetna waxaa laygu yihi layrkaa cas marka la shidana jooji layrkaa cad marka la shidana hees waan gartay markaa xilligaasi goormuu ahaa sayre cali guhaad oo aan weydiiyey wuxuu igu yidhi habeenkii igu horreysay ee heestay habeen iire bay ahayd xaaji cabdi ducaalaana salaamay dabeetana wuxuu yihi imikana waxaa inoo heesaysaa gabadh la habeen guduuda carwo kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo kontonkii bay ahayd shamis guduuda waxay nasiib u yeelatay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee heesta xilli ay aad ugu adkayd bulshada soomaalidu inay aqbalaan maqalka iyo aragga gabadh fanaanada oo hees qaadaysa waa kan mar kale yuusuf shaacir oo ka warramaya geedi socodkii fanka ee shamisa bakor ismaaciil guduuda carwo dabeetana waxay tihi markii lay celiyey ayaa xaaji cabdi ayuub yidhi inanta maxaynu u bixinaa dabeedna guroonjira yidhi umulkaltuun aan u bixino oo ahayd fanaanad masriyada xaaji cabdi ayuub baa yidhi cara- xaaji cabdi ayuub baa yidhi carab ma nihine gudooda carweynu u bixinaynaa marka magacu saasuu ku yimi waxaanu ahaa si aan reerka iyagu ii garanin ama ehelka iyagu leanna maxaa yeelay waktiyadaa lama jeclayn dumarku inay idaacada ka heesaan ama meel xaflad ah. saas baa magacuna een, ugu baxay Waan dabadeedna gartay.
markii dambe jabuuti baan tegay bay timi jabuuti oo dhan baa soo baxday oo magaaladii oo dhan baa isugu kay timi dowladdii faransiiska ay yaabtay waxay dhahan gabadhani maxay ahayd dabeedna waxaa layidhi waa gabadhii noogu horreysay ee heesta dabeedna jabuutina waa layga soo celiyey shamis waxay ku sheegtay wareysigeeda een, inay tahay gabadhii ugu horreysay ee idaacad ka heesta waan gartay Een, fankeeda halkaasuu ka soo bilaabmay gabadha la yidhaahdo guduud carwo Een, koonfurta soomaaliya khadiija cabdullaahi dalays waktiyada iyana waktiyo ku dhow kusoo xigtay qaar ka mida fanaaniinta iyo haldoorkii fanka soomaaliyeed oo ay sannadahan dambena magaalo wada joogeen ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay aan ku hormaro khadra daahir cige inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun shamis abakor guduudo Ee, muddo dheer baan aqaanaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo qof aad iyo aad u wanaagsan bay ahayd aniga hooyadii fanka ii ahayd dadkii soo gacan qabtay bay ahayd markii aan fanka soo gelayay Een, dadkii dabeecadaha wanaagsan aan kula kulmay bay ahayd waxay ahayd hooyada keliya ee ummadda soomaaliyeed oo dhan isku haysa waxay ahayd qof aada iyo aada u muumina waxay ahayd qof qaali ah waxa weeyaan dee ilaahii lahaabaa qaatay halkaasaana loo wada socdaa Een, muddana iminka waxay jiirtay sariirtay taallay iyadoo ilaahay ugu samirtay xanuunkeeda iyadoo ilaahay ugu xamdi naqajistay iyadoo intaa ilaahay ku baryaysay oo noo ducaynaysay ayay maanta teedii noqotay ilaahayna waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu naxariistii janno ka waraabiyo samiriye baanoo marka soomaaliyeed oo dhan ka siiyo ehelkeeda qaraabadeeda intii dhimatoo dhan ilaahay inuu samiriye imaan ka sidoo kale mustafa maxamed waris oo loo yaqaano mustafa kiiko ayaan isagana weydiiyey taariikh nololeedka shamisa bokor inta uu ka yaqaano ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun kolley waa la wada dhimanayaa sehray walaal in shamis abakar ismaaciil waxay ahayd qof qaali ah qof iimaankeedu wanaagsan yahay anigu markii aan shaqada fanka soo galay waxaan kusoo galay iyadoo werdi iyo ay ehludiin tahay oo soo xajiday safarkii ugu dheeraayee riwaayadii nasiibiya aanu wadnay baanu wada qaadnay oo aanu meel walba soo marnay soomaaliya ilaa sideed bilood qaatay goormuu ahaa mustafa oo markaasi afar iyo siddeetankii intii aan ka aqaanay ee aan isbarnay diintaas iyo wardigaasi haysay marka waxaan ka aqaanay sahraay weji wanaagsan baan ku bartay ilaahay wejigiisana waxaan ilaahay uga baryayaa inay weji wanaagsan ku tagto abwaaniin fanaaniin miyusishanno laxamiistayaal iyo dad badan oo siyaabo kala duwan ugu lug leh fanka soomaalida ayaa tacsi gaadhsiinaya qoyska iyo qaraabada ay ka baxday shamisa bakor guduudo iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed aad ayay u mahadsan tahay saare cidla nuur oo warbixintaasi inoo diyaarisay waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee idaacadda waxaad ku dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo wargeysyada iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ragaale celis ah
iska horimaadyo rabshado wata oo u dhexeeya falastiiniyiin mudaharaadaya iyo ciidamada israa'iil ayaa maanta oo khamiisa ka bilaabmay daanta galbeed iyo qasa kadib markii madaxweyne donald trump uu shalayto ku dhawaaqay in qudus uu aqoonsaday magaalada caasimadda ah ee israa'iil daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta ayay isugu soo baxeen dad falastiiniyiin oo aad u tiro badan waxaanay dhagaxaan ku tuurayeen ciidamada israa'iil oo iyaguna dhankooda rasaas ku furayey magaalada ramaalla oo xarun u ah dowladda falastiin waxaana la sheegayaa in dad badani halkaasi ay ku dhaawacmeen dadka falastiiniyiinta ah ee banaanbaxayay ayaa kadib dab qabadsiiyey calamada maraykanka iyo israa'iil iyo sidoo kale sawirada madaxweyne donald trump iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa la kulmay madaxweynaha giriiska brokobis bavlobolos madaxweyne erdogan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii sanadka kii kaas oo qeexayay xuduudaha uu turkiga uu la leeyahay dalalka deriska la-a laakiin madaxweynaha giriiga ayaa kasoo horjeestay fikirka madaxweyne erdogan madaxweynaha giriiga ayaa tilmaamay in heshiiskaasi oo loo yaqaano heshiiskii luusan aanu u baahnayn dib u eegis madaxweynaha turkiga ayaa dhinaca kale ka hadlay gobolka ay muslimiinta ku nool yihiin ee dalka giriiga halkaas oo ay ku badan yihiin dadka asalkoodu turkiga yahay waxaana uu su-aal iska weydiiyey in dadkaasi laga tirada badan yahay ay haystaan xorriyad ay ku hadli karaan
mas-uuliyiinta gobolka californiya ee dalkan maraykanka ayaa ka digay khatar ka dhalan karta dab xooggan oo ka holcaya meelo ka mida gobolkaasi californiya kooxaha dabdamiska ayaa ku howlan sida ay ula hirdami lahaayeen afar goobood oo waaweyn oo dabkaasi uu ka kacay waxaa la sheegay in dabku aada ugu soo dhowyay magaalada los angeles oo duleedkeeda uu ka mid yahay meelaha uu dabkaasi ka kacayo dabkan ayaa ka dhasha qalaylka ku yimaada dhirta xilligan oo kale iyo sidoo kale dabaylo iyaguna ka qayb qaadanaya in dabkaasi sii baaho dabkan ayaa qabsaday dhul baaxadiisu lagu qiyaasay labayo soddon kilomit labiyo soddon kun oo higtar waxaana looga digay inay meelahooda ka baxaan amaba goobaha ay ku sugan yihiin dad lagu qiyaasay laba boqol oo kun oo qof oo aaggaasi ka dhowaa
fiid wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan voice of america washington xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarka dal iyo dadba waxaa lagu sheegaa inuu yahay mid lafdhabar u ah aadana kasta oo dunidani ku nool barasare cali axmed cabdi oo ah madaxa culuumta waxbarashada ee jaamacadda british columbia ee dalka canada waxaana uu muddo cilmi baaris ku sameynayay halkaasi waxaana uu ka qoray xiriirka waxbarashada iyo horumarka bani aadamka wariyaheena jaamac buule jaamac ayaa dhowaan la kulmay kuna kulmay magaalada vancouver ee dalka canada waxaana uu wax ka weydiiyey xaaladaha guud ee waxbarashada canada iyo daruufihii ay soomaalidu ay soo martay waraysigan oo qeybihiisii hore aad ku dhegaysateen idaacadaheeni saaka iyo galabta ayaa bara sare cali waxa uu ku eegayaa sida loo tayeyn karo waxbarashada sare ee soomaaliya
marka lagala noqonayo caddayntaas ama ama ama yani accreditationkaas taas marka waxay keenaysaa inay khasar noqoto inay jaamacaduhu dadka wadaaye ay kor u qaadaan jaamacadaha waxbarashada marka soomaaliya yani hadda ka hor diyaar runtii uma ahayno de waxa weeyaan waxaynu ku jirnay masalan dawlad kumeel gaara waxay meelo badan minu marayn marka la eego marxaladda hadda ay soomaaliya ku jirto khaasatan dhinaca horumarka iyo gaar ahaan waxbarashada ma jiraan waddamo soo maray marxaladda noocaana wakhtiyadan dhow oo laga tusaale qaadan karo sidii ay uga gudbeen
waa jiraan maalan waddamadii wakhtigiinu aynu ku jirnay dagaalada sokeeye waddamo badan oo kale ayaa ku jiray waddamadaasuna maalan qaar baa afrika ka mid a saad og tahay maalan liberia oo kale iyo maalan sierra leone oo kale iyo kuwo kaleo fara badan iyo kuwo meelo kale ka jiray sida maalan asia oo kale dhammaantood waddamadaasu waxyaabaha ay ka bilaabeen horumarkooda waxa weeye soo celinta waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada oo hataa ay mararka qaarkood adeegsadeen oo ku xirmeen meelo kale oo maalan u sameeyey tayeynta waxbarashada laakiin sida hadda ay soomaaliya tahay ilaa taa la isu keeno oo ay jirto maalan hay-ad dhexe hay-addaasu marka iyadu ama wax u samayso si maxalliya oo gudaha ah ama xataa ha adeegsato awood caawimaad oo ay ka hesho meelo kale waxa weeyaan waa in taas la sameeyaa weliba si deg dega loo sameeyaa sababtoo ah haddaan iyada la samayn waddanku horey uma mari karo ilaa aynu helno waxbarasho taya leh waxbarasho tayalena lama samayn karo ilaa aynu helno hay-ad eegta oo samaysa in la cabiro oo la qiyaaso oo la qiimeeyo tayada waxbarashada ugu dambayntii brofesor cali dadka soomaalida ah khaasatan kuwa soomaaliya jooga waxay aad u sheegaan in ay aad u maqan tahay kaalintii aqoon-yahanada waayo aragga ah oo tiro yar oo marmar timaada oo inay wax qabtaan haddana noqda mooyaane ay yar tahay tirada sida dhabta ah wakhtiga badan u gelisa in horumarkii waxbarashada iyo dhinacyadii kale ee noloshaba ay soo noqoto waxayna sheegaan inta badan inta soo noqota inay yihiin aqoon-yahano ama aan waayo aragnimo lahayn ama waayo aragnimo lehe damac shakhsiyadeed uu wado Eh, dhaliishaas maxaad ka dhihi lahayd waa arrin jirta arrintaas jaamac waana runtii mid eh, marar badan eh, aan ka sheekaysannay eh, aniga iyo dad kale oo taaliiq ku sameynaya arrintaas shacabka xataa soomaaliduna taa waa ka hadlaa khaasatan dadka gudaha jooga waa ka hadlaan sababtaa dad badan ayaa soo noqda dadkaas soo noqday xaqiiqdii waxaan anugu aaminsanahay intooda badan inuu jeedadoodu ay fiican tahay ay rabaan inay wax taraan waxaa dhici karta maalan sidaa hadda adigu aad tidhi dadka maalan aqoontoodu ay aad u sarrayso ama khibradda badan leh ama iyagu ku guulaystay inay maalan wax ka qabtaan een, wa- a- een, north america oo kale waqooyiga america ama yurub oo maalan ay yeeshaan profile caalamiya oo xagga waxbarashada ama profeshonkooda ahi aanay soo noqon S- inta badan marka iyagu dembigu dee ma wada laho waxa weeyaan eh, qofku markuu meel ku noqonayo waa inuu wax qaban karaa waa in maalan een, uu- uu- uu helaa aqoonsiga uu istaahilo oo aqoontiisa ama khibraddiisa ama fududayn loo fududayn karo asaga wuxuu rabo inuu qabto xaqiiqdu waxa weeye marka hadda soomaaliya oo kale qofku c v kasta ha wato ha ha si kasta qualified ha u ahaado qofku muxuu qualified u yahay waxay noqonaysaa muxuu u diyaarsan yahay inuu qabto ma jirto laakiin hadda hab la leeyahay qofku intuu maalan c v-giisa keeno oo maalan la eego ayaa maalan waxa uu di- u diyaarsan loo fududaynaya shaqada inuu qabto inta badanna dadka aqoon-yahanada bannaanka joogaay ma haystaan maalan resource iyagu ay wax badan ku wada bilaabaan marka waxa weeye dadkii een- een i- iyo weliba ee, habka shaqaynta ama wa- waxqabadka soomaaliya oo inta badan aan deganayn qofku waxaa dhici karta maalan inuu waddan ku noqdo oo shaqo loo dhiibo oo lix bilood kadib haddana shaqadii la bedelo oo maalan marka shaqadiisii halkan uu haystay hadduu ka tago wax sahlan maaha
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasna waxa uu ahaa cali axmed cabdi oo wax ka dhigay jaamacadda british columbia ee dalka canada waxa uu magaalada vancouver uu ugu warramayay wariyaheenna jaamac buule jaamac
waa hagaag haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo diyaariyey oo inoola socotiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubinteennii dooda gaaban sannadihii ugu dembeeyey guud ahaan dunida gaar ahaana bulshada soomaalida waxaa sare u kacay isticmaalka teknolojiyadda casriga gaar ahaana warbaahinta bulshada amaba waxaa loo yaqaana social media taasoo ay isticmaalaan dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira dhallinyar iyo weliba dad waaweyn waxaana jira dood ka taagan isticmaalka warbaahinta bulshada taasi oo ku aadan in loo isticmaalo hannaankii ku habboonayd iyo weliba in la baal maro waa qodobka aynu ku soo qaadan doonno barnaamijkeenna dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb gelaya cabdirasaaq barre jaamac oo ka mid a dhallinyarada aadka u isticmaasha warbaahinta bulshada iyo axmed xuseen ibraahim oo ah macallin amaba bare wax ka dhiga dugsiyada magaalada hargeysa ugu horreynba waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban cabdixakiin aad baan kugu dhowaanahay waana mahadsan tahay waa hagaag ugu horreynba haddaan idi weydiiyo muddooyinka ugu dambeeyey bulshada bulshada Soomaalidu gaar ahaanba dhalinyarada ha u badatee waxay aad u isticmaalaan warbaahinta bulshada sidii ay ahayd ma looga faa'iidaystay mise loogama faa'iidaysan cabdirasaaq waan ka horeynaya bismillaahi raxmaani raxiim Een, waad mahadsantahay cabdixakiin Een, een, baraha bulshada ay ku wada xidhiidho ama een, warbaahinta een, dhinaca internet ku shaqeysa waxaan u malaynayaa in sidii loogu talagalay looga faa'iidaystay Ee, waxaynu ogsoonahay inaynu ku nool nahay iminka qarni ay tiknolojiyadu aada u bedeshay hababkii kale een, wax loo isticmaali jiray Een, hadday dadku u- ee, badanka ay ku wada xidhiidhaan oo ay isticmaalaan shabakadaha kala duwan een, ee, bulshadu ay fariimaha isugu gudbiyaan sida ee, facebooka twitterka iyo qeybo kaloo badanba Ee, oo malaayiin qof isku xidhay oo dunida jeceladeeda ee kala jooga Een, kuwaasoo sahlay inay si fudud een, ay fariimo isugu diri karaan ay isweydaarsan karaan afkaar iyo barnaamijyo kala duwan Waayo.
Een, duniduna maalinba maalinta ka dambaysa in laga baxayo habkii hore traditionalkahana loona gudbayo hab casriya oo ay dunidu ku wada xidhiiri karto one touch ama iyagoo wada jooga hal qol oo een, isku dhow islamarkaana waxaan u malaynayaa anuu ka faa'iideynay waktigay sidii loogu talagalay ay eh, bulshadu ka faa'iideyso waayahay waa hagaag cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay axmed haddaan adiga kuu dhiibo adigu maxaad qabtaa in sidaa cabdirasaaq sheegay in sideedii looga faa'iidaystay ma tahay aniga jawaabteedu waxay tahay baraha bulshada sidii loogu talagalay inaanay in fara badan oo da'yarteen ah aanay ka faa'iidsan waxaynu wada- waxaynu ogsoonahay een, waxyaabaha loo yaqaano sida social mediaha ama een, baraha bulshadu ama waxa loo yaqaano si guud een, saxaafadu waxay ka mid yihiin dhadhaarka afaraad ee ku taagan tahay dowladnimadu anugu daraasaad lagu sameeyey wadamada islaamka waxaa soo baxday in baraha bulshada dadka caalam islaami ku nool iyo dadka wadamada afrika ku nool aanay ka faa'iidaysan wax buugaag ay kala soo degaan aqoon ay kala soo baxaan arrimo siyaasadeed ay ka farqiyaan ma jiro ka ugu dhowi waa ka maalin intuu yar eego war yar ka eego weeyaan laakiin sidii loogu talagalay ee loo baahnaa inaynu uga faa'iidaysano ugama faa'iidaysano waayo waxaad ku garanaysaa inta uu faraha badan qofku saacado fara badan buu wuxuu ku qaataa baraha bulshada aqoon uu ka keeno wax uu ka qoro xifrad uu ummadda u kordhiyo ma jirte wal waxaa laga yaabaaba qofku inuu aqoontii uu hayay uu kaga sii lumo si uu ugu jiro waqti limit fara badanna inoogu keeno anu waxaan aaminsanahay sidii loogu talagalay ee u sameeyey nimankii sameeyey inaynan uga faa'iidaysano Waayo.
aqoontiina unbay hoos usii dhiman waayahay aan cabdirasaaq ku noqdo cabdirasaaq maanay jirin sidaa iminka axmed sheegaya in wakhti badan kaga lumo dadkii oo ay in badan dul fadhiyaan oo aanay isku dhigmin wakhtigii ay dul fadhiyayeen ay siinayeen iyo waxay ka faa'iidayeen Een, uh, lama qabo arrinka axmed een, dadkuna isugu mooda jiraan dhalinta badankooda iyo asxaabta facebooka amaba een, social mediaha isticmaasha laba qaybood baan u qaybinaynaa laakiinse waxaan qabaa inay dadka badanka sida wacan uga faa'iidaystaa ee ay badan yihiin taa waxaa kuu cadaynaysaa in maalinba maalinta ka dambaysa ee, waxa badan ee tirada dadka isticmaala een, baraha bulshada aad baana usii kordhaysaa waxaana taa sahlay had iyo goor waxyaabaha laga helo iyo yacni in shaqooyinka maanta badankeega lagu qabto adeegyada internetka ay fidiyaan Een, islamarkaana ka qiimo jaban kana raasamaal badan marka dhalinta soomaalida gebi ahaanteedba waxaad moodaa in qeyb ka mid inay iyagu waktigoogii ku qaadeen laakiinse lama wada qabo in ay badanka dadku ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ay u isticmaaleen laakiinse dadka qaarkoodna wax yar mooyaane inta kale ay isticmaalaan taana waxaa kuu sahlaysa badanka in habka ay u isticmaalan yahay hab yacni transaaga oo yacni macquul ah oo ay ku heli karayaan warar rasmiya iyo warbixino een, had iyo goor qiimeeya qofka bini aadamka taana Waayo.
waxaan leeyahay een, aad sida loogu talagalay waa loo isticmaalay waayahay aan axmed ku noqdo axmed maana iyaduna mid meesha ku jirta ahayn in fursadihii shaqo hadday noqoto iyo macluumaadkii iyo weliba wixii xoga inay isku weydaarsadaan bulshadii oo bulshadii taa ku kala helaan taasi maana arrin muhiima oo dabcan een, isticmaalkeedii looga faa'iidaysto lagu kala helo maanay ahayn taasi waxay ka noqonaysaa boqolkii hal bay ka noqonaysa qof eh, inuu shaqo ka codsaday in meel aanu gaari karin xogteeda helay waxay ka noqonaysaa markaynu boqollo eegno boqolkii hal qof ayaa taa ka faa'iiday qofka ugu yar ee maanta ku nool geeyaha soomaaliyeed waxaa laga yaabaa baraha bulshada gaar ahaan eh, facebooka ugu yar wuxuu isticmaalaa saacad ama laba saacadood labadii saacadood wuxuu ku luminayaa qof la hadalkii qof la hadalkii iyo afsilaha tahay jaadba laba saacadood ku qaadanaya sidaa darteed waxaan leeyahay eh, boqolkii hal bay ka noqonaysa inta ka faa'iidaysata ninety nine-ka kale waxay waqtigooda ku lumiyaan wax qiimo lahayn oon adduun iyo aakhiraba faa'iido lahayn waayahay saynu ka warqabno een marka haddaynu dib ugu noqonno een taariikhda iyo weliba dhaqanka soomaalida amaba wixii la odhanayay qaabkii hore ee dhaqanka ahaa ama traditionalka ahaa bulshadu ah dadku markay isxog waraysanayaan waa laysku iman jiray waa laysbooqan jiray waa lays arki jiray hadda waxaaba suurtagala inaan dee bilaba lays arag ama muddo ka badanba oo halkaasun laga wada xidhiidho ma odhan karnaa tiknolojiyadan iminka casriga ee timi iyo weliba warbaahintan bulshada dadkii u sahlanaatay dadkii way isku keentay oo way isku soo dhoweysay mise way kala fogeysay oo waxa weye fursadda isku arki jireen bay meesha ka saartay aan ku horreeya axmed kolley laba dhinac mid noqon doonaano dhinac way fududaysayo qof waxa laga yaabaa qaaradaha adduunka dabadiisa ku yaalay ayaa si yaro fudud ola xidhiidhaysaa dad ay isugu jindamisay beri hore ayaa waxaa laga yaabaa adigoo hargeysa jooga inaad gruub la sameeyo halkaa laga wada xidhiidho taasa dhinac bay ka fudud dhinacna waxay meesha ka saartay qaraabadu inay is arkaan oo isbooqdaan oo iska warhayaan oo waxaa laga yaabaa qaraabadaada degan muqdisho degan ama ama gooramo degan ama garoobo degan ood booqan karayso inay kaa mashquulisa laga yaabaa dhinacana faa'iiday ka leedahay dhinaca kalena dee khasaari ka wada tahay oo qaraabada waxaa fiican inay iska warhayaan oo dee laisxaal waraysto loo tago kiitan isaan laga warhayo taana khasaare kale dhinaca kalena waa wax wax badan bay fududay waa hagaag aan cabdisaaq u dhiibo Een, waxaan aaminsanahay abdaca een, baraha bulshadu waxa ay fudeydiyeen inaad barato asxaab badan oo dunida dacladeeda kala jooga Een, hadday noqoto asxaabtaada asxaabtooda iyo asxaabtooda kaleba oo meelo kala duwan oo dunida kala jooga waxayna sahasho inay ka dhigto hal qol oo isku dhow oo la wada fadhiyo la wada ca- dhinacna waxa weeyaan waxaad moodaa in yacni wahsi yar uu galayo aan maxaa la yidhahdaa la isku iman karin laakiin anigu waxaan had iyo goor qabaa in asxaabtii kala duwaneyd ee dunida meel kasta kala joogtayba ay kaga maarmeen bu- baraha bulshada ay ku wada xidhiidhaan oo saacadda imikada milka aada la hadlaysid aada arki karaysid maqal iyo muuqaalba oo dunidoo dhan aada kula aadli karaysid isla xogta markaa la helo inaad Waayo.
markiiba heli karaysid ugu dambayn haddaan id weydiiyo dabcan bahashi lagama maarmayo waana la adeegsadaa fikirkii la doonaha la kala qabeen Een, maxaad xal u aragtaan aan axmed ku horreeyo waxaan leeyahay dhalinyarada in fara badan baasha waktigiina ha gelina markaad waktigiina gelaysaana wax ka faa'iidaysta sida loogu talagalay ka faa'iidaysta bugaagta kasoo rogta oo kasoo kasoo dejista wax ka akhrista barnaamijyada doodahay ku jiraan ka daawada markaad biyadii sameeyeen ka daawada dhibaatada ay leedahay qabyaaladu ka eega colaadu khatarta ay leedahay ka eega isku xidhnaanta ka daawada horumarka ka daawada iska ilaaliya inaad miiriyaha loogu talagala inaad dalkiina ku dumisaan iskala ilaaliya inaad isu khiyaamaysaan waaye aan cabdirasaaq u dhiibo Een, ah, waxaa xalku uu noqon karaa horta nimco waliba nusqaan ayay leedahay in laga fogaado had iyo goor wararka been abuurka ah ee baraha bulshada intaa dhex waroogaya waayo haddii hal erey oo qaldan aad ku qortay facebook waxyaabo badan buu halaagay faa'iidadiisiina waxaa ridaya waxaas marka waxaan leeyahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha xuxunba waa inaynu had iyo goor een, ka fogaadno si yacni ay inoogu noqdaan nimcadaas aynu ku nacloonayna waxyaabo inoo wanaagsan guud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa xubinteennii doodda gaaban tan iyo tan doodda mid lamid a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
dooda gaaban waxaynala socotiinayey cabdixakiin maxamuud shirwac haatana ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen waxaa inoo soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya ibraahim xasan daandure
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijkana waxaa soo diyaariyey wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaheena v o a ee london iyo anigoo ah ibraahim xasan daandurey oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington aan ku hormara ibraahinow wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin ka qoray in yuganda ay sheegtay in ay bilowday in ciidankeeda ku sugan soomaaliya ay la soo baxdo wargeysku waxa uu sheegay in tirada ciidanka yuganda ay kala baxaysa soomaaliya ay dhan tahay laba boqol iyo koob iyo siddeetan kuwaas oo qayb ka ah ciidanka nabad ilaalinta ee amisom ee xilligan ku sugan soomaaliya shalay oo arbaco ahayd ayaa laga soo xigtay dalka yuganda in tallaabadani ay qayb ka tahay dhimista lagu samaynayo ciidanka midowda afrika ee soomaaliya qorshaha ayaa ah in dhammaadka sannadkan soomaaliya ay ka soo bixi doonaan kun ka tirsan ciidanka amisom wargeysku waxa uu ka hadlay in ka badan labaatan kun oo ciidanka midooda afrika ee amisom ayaa xilligan ka howlgelaya soomaaliya uganda waa dalkii ugu horreeyey ee ciidan u soo dira soomaaliya sannadkii labada kun iyo toddobadii waana dalka ay ciidamadiisu ugu badan yihiin waxaana ka jooga in ka badan lix kun oo ciidan ibraahim oo wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in dalalka kenya burundi jabuuti iyo etoobiya iyana la filayo inay yareeyaan tirada ciidamada dalalkooda ka jooga soomaaliya koob iyo soddonka deseembar marka la gaadho wargeyska oo arrintaasi sii sharaxaya ayaa leh kun ka tirsan ciidanka inay ka baxaan soomaaliya ma ahan xilligan mid si toosa loo dareemi karo saameynteeda ha yeeshee waxaa arrintan ay muujinaysaa in bulshada caalamka ay doonayaan in la helo ciidan soomaaliyeed oo isugu jira milatari iyo booliis oo la wareega amniga soomaaliya waxaa socda dadaalo lagu doonayo in lagu dhiso ciidanka soomaaliya wargeyska waxaa sidoo kaleeto uu ka hadlay in dalka maraykanka uu bilaabay kordhinta ciidanka ka jooga soomaaliya oo hadda gaaraya shan boqol waxaa kaloo ay ka caawinayaan soomaaliya duqaymaha dhanka cirka iyaga oo la kaashanaya ciidanka soomaaliya inkastoo aysan sahlanaan doonin in si fudud looga guulaysto kooxda al-shabaab wargeyska ayaa waxauu ku soo gunaanaday qormadiisa in weerarkii xoogga badnaa ee ka dhacay muqdisho afar iyo tobankii bishii oktoobar ay ku dhinteen shan boqol oo qof lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab oo xiriir la leh alqaacida aan u gudubno ibraahimow wargeyska the guardian ee ka soo baxa london oo warbixin ka qoray in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka doodi doonaan go-aanka maraykanku uu ku aqoonsaday in magaalada barakaysan ee qudus ay noqoto caasimadda israa'iil wargeysku waxa uu sheegay in jimcaha ay golaha ammaanku yeelan doonaan fadhi gaar ah oo lagu lafagurayo tallaabada uu madaxweyne donald trump uu ku aqoonsaday in qudus ay tahay magaalo madaxda israa'iil iyadoo tallaabadan ay ka hor yimaadeen dalalka islaamka iyo dunida inteeda kale shirka bere ay isugu imaanayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa soo jeediyey siddeed dal oo ka mida shan iyo tobanka dal ee golahaas uu ka kooban yahay waxaana ka mid ah britain italy iyo france falastiin iyo turkiga ayaa tallaabada trump waxa ay ku sheegeen inay xadgudub ku tahay shuruucda caalamiga iyo kuwa qaramada midoobay wargeysku waxaa kaloo uu leeyahay in dadka falastiiniyiinta ay isugu soo baxeen dhowr magaalo oo ku yaala daanta galbeed dalalka muslimka ah ee xulfada la'a maraykanka ayaa iyaga laf ahaantooda ka hor yimid tallaabada uu qaaday madaxweynaha maraykanka ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu ayaa soo dhoweeyey go'aanka madaxweyne trump waxaana uu ku tilmaamay mid taariikhi ah isagoo intaasi ku daray dalal kalena inay taageeri doonaan tallaabadan ilaa hadda waa hogaamiyaha keliya ee gobolka ee soo dhoweeya go'aanka maraykanku uu ku aqoonsaday qudus inay noqoto caasimadda israa'iil maxkamadda sare ee boqortooyada sacuudiga ayaa tallaabadaa ku tilmaamtay cadaalad darro iyo mas-uuliyad xumo madaxweynaha turkiga oo booqanaya dalka griiga ayaa isna laga soo xigtay inuu yidhi waa maxay go'aanka noocan oo kale ah hogaamiyaasha siyaasadda ma abuuraan dhibaato ee waxa ay raadiyaan nabadgelyo hogaamiyaha ururka xamaas ismaaciil haniya ayaa ku dhawaaqay isu soo bax ballaaran oo lagu muujinayo sida looga cadhaysan yahay tallaabadani oo beri lagu wado waxaana uu yidhi waxaan bilaabaynaa intifaadadii ama kacadoon lagu diidan yahay israa'iil isagoo ka hadlayey magaalada ghaza wargeyska ayaa ibraahim oo dhinaca kale ka hadlay in mucaarado xoog badan uu madaxweynaha maraykanka kala kulmay dunida oo dhan wixii ka dambeeyey markii uu sheegay in ay qudus u aqoonsadeen caasimadda israa'iil islamarkaana ay safaaradda maraykanku u guuri doonto magaalada barakaysan ee qudus dalalka imaaraadka carabta iyo ciraaq ayaa iyaguna cambaareeyey go'aankan midowda yurub iyo qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey tallaabada donald trump halka france ay ka hor timid go'aanka kuna baaqday xasiloonnida gobolka dalka britain ayaa sheegay in tallaabadan aysan caawini doonin dadaalkii loogu jiray nabadda islamarkaasina arrinta qudus ay noqoto meel ay ku wada noolaadaan israa'iil iyo falastiin dalka jarmalka ayaa isna wuxuu sheegay in arrinta qudus lagu xallin karo oo keliya heshiis ay labada dhinac isla gaaraan magaalada barakaysan ee qudus ayaa wargeysku uu ku soo gunaanuday in ay ku cibaadaystaan dadka muslimiinta ah dadka juushka ama israa'iiliyiinta iyo dadka aaminsan diinta kirishtanka muddo dheerna muranka magaaladaasi uu soo jiitamayey bariga magaaladan taariikhiga ee qudus ayaa israa'il ay qabsatay sannaddii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii iyadoo tallaabadaasina ay dunida ka hor timid xilligaas falastiiniyiinta ayaa iyaguna ku doodaya in bariga magaalada qudus ay tahay caasimadda dowladda falastiiniyiintu ay yeelan doonaan intaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka wargeysada ah oo ay si wada jireed kugu soo jeediyeen anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo ku sugan mid ka mida istuudiyaasha waaweyn ee v o a ee washington iyo anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee london intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington bal nuur xasan nuur oo garabkayga fadhiya aan ka codsado inuu mid ka mid ah ama mid iyo laba wararkii caalamka ina xusuusiyo inta aynaan u gudbin dhinaca heesaha mahadsanid sahraad iska horumaadyo rabshado wata oo u dhexeeya falastiiniyiin mudaharaadaya iyo ciidamada israa'iil ayaa maanta oo khamiis ahayd ka bilowday daanta galbeed iyo marinka khaza kadib markii uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu shalay ku dhawaaqay in qudus uu u aqoonsaday caasimada israa'iil daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta ayay isugu soo baxeen dad badan oo falastiiniyiin ah waxaana ay dhagaxaan kusoo tuurayeen ciidamada israa'iil oo iyaguna rasaas ku furay magaalada ramallah oo xarun u ah dowladda falastiin
aad baad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinayey amaba ina xasuusinayey mid ka mida qodobadii wararka ugu doorka roona halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington fiidnimo wanaagsan iyo caweysin wanaagsan baanu idin leenahay dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa toddobada bisha disembar sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahraa ciidla nuur dhinacii heesaha ayaynu markaan jaleeci doonaa oo qadiirka inoo harsan aynu ku wada nasan doonaa waa mid ka mid ah heesaha ay qaado fanaanadda deeqa axmed geed
heestaasi macaan oo ay ku luqayso deeqa axmed ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal idaacaddeenni fiidnimo waxaana soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo saare ciidla nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo